alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi waslem allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lillah cala kulli xaal waxaynu ku jirnay dhaartii iyo waxyaalihii qofku uu ku dhaaranaya maxluufu calayga ahaa marka uu cunid iyo cabid iyo ku dhaarto ayaynu fasalkeedii ku jirnay wuxuu uhi walaxmu hilibkii uu ku dhaartay calaa nacamin waxaa lagu xambaarayaa hilibkii wayuxmalu laxmu calaa nacami nacmoolaydii wa khayrin fardihi wa waxshin iyo wa tayrin shimbirihii intaba waa lagu xambaaray laa samakin kalluun lagu xambaari maayo wa shaxmi batnen iyo caloosha haydheedii wa kadaa kirshin ayaa lamida wa kebidin wa tixaalin wa qalbin intaasina waa lamid bilasaxi haddaan qabanno walasaxu asax weye tanaawulu laxmi ra's tanaawuluhu inuu qaadanuu soo geli weeye laxma ra'sin madaxa hilibkiisii wa lisaanin carabkii wa shaxmi dahrin dhabarka xaydhiisii ama baruurtiisii wa jambin iyo sararta baruurteedii wa anna shaxma dahr asax waxa weeye dhabarka baruurtiisii ama xaydhiisii laa yatanaawaluhu inaannu keensanayno aannu soo gelaynin ashaxmu xaydhii inaanay qaadanayno oonu soo hoosgelaynin wa anna laaliyata badhidii wa sanaama kuruskii laysaa shaxman walaa laxman baruuri iyo hilib toona ma aha waalalyatu laa tatanaawalu ma qaadanaysa sanaaman kurus walaa yatanaawaluhaa kuruskiina ma qaadanaya iyadii wadasamu dufanki yatanaawaluhumaa iyaga labadoodaba wuu qaadan wa shaxma dahrin wa batinna wuu qaadan wa kulla duunin iyo duufan kasta wa laxmu lbaqarina yatanaawalu jaamuusan jaamuuskii ayuu qaadanaya oo soo gelayaa waxau uhi sheekhu wayuxmalu laxmu hilibkii waxaa lagu xambaarayaa qofka ku dhaartay inaanu hilib cunaynin qof baa yidhi wallaahi inaanan hilib cunaynin markaa hilibkaas uu ka dhaartay keebuu noqonayaa haddii uu cuno keebuu dhaartii markaa la odhanayaa xinsi buu sameeye wuu jebiyey markaa wuxuu uhi wayuxmalu laxmu hilibkii waxaa lagu xambaaraya uu qofku ka dhaartay inaanu cunaynin calaa nacamin calaa laxmi nacamin nicmoolayda hilibkeedii geel iyo adhig iyo lo'dii hilibkooda hadduu cuno qofkii ku dhaartay hilib aanu cunaynin dhaartiisii waa jebiyey kafaaradii baa lagu yeeshay wa laxmi khaylin fardaa hilibkoodiina ayadana waa lagu xambaari oo hadduu cuno markaa iyadana dhaartii waa jebiyey oo kafaaradii baa lagu yeelan wa laxmi waxshin waxshigii yacni waxyaalihii markaa duurgalowga ahaa ee markaa sida dabeerfarowgii iyo loodii gisidaahayd iyo ayagana hilibkoodii waa lagu xambaari oo hadduu cuno qofkii hilib ka dhaartay isaguna dhaartii waa jebiyoo kafaaradii baa lagu yeela wa tayrin wa laxmi tayrin shimbirta hilibkeedii ayaa lagu xambaari oo hadduu markaa kaa cunana dhaartii waa jebiyoo kafaaradii baa lagu yeelanayaa laakiin waxshigiya tayrku waa inay kuwii maakuuleynkah yihiin ismu laxam ayaa waxaanoo dhan magaca hilibnimaa ku dhacaya markaa hadduu ka cuno dhaartiisi waa jebiyo waa ku dembaabay laa samakin oo ilaahay baa dee wa laxmi tayrin mimaa yashtahuun ilaahay baa markaa hilibba ku magacaabay laa samakin hilib yacni kalluunkii ama mallaygii hilibkiisii ku dembaabi maayo qofkii hilib cuni maayo ee kalluun cunay oo curfiga waxay leeyihiin hilib laguma magacaabo isagoo ilaahay ku magacaabay wa min kulli maxay aayadda tastakhrijuuna laxman tariyan laxmi taraya baa ilaahay ku magacaabay haddana waa curfigaan waxay leeyihiin hilib laguma magacaabo oo qofku wuxuu odhanayaa maa akeltu laxman bal sabakan hilib maan cun laakiin kalluun baan cunay ayuu yidhahdaa marka xagga curfi ahaan ayaan loogu magacaabin kalluunka hilib aan loogu magacaabin sidaa daraaddeed baa qofka yidhi hilib cuni maaya kalluun cunay aan ugu dembaabaynin wa shahmi baطnin caloosha ama uurku jirtaba yacnii shaxmigeedii iyo baruurteedii ayadana maya oo ayana ma soo gelayaan oo hadduu yacni qofkii ka dhaartay hilib inaanu cunaynin hadduu markaa xaydhaa ama baruurta caloosha cuno n badiga waxaa laga wadaa dee uurku jirtii baa laga wadaa ee ku dembaabi maayo oo dhaartii muu jebinin le'annoo dee xagga magacii iyo xagga sifadaba waa ku khilaafsan yihiin hilibkii wakadaa kirshin ayaa markaa la mida calooshii iyada badni waxa iduurku jirtii kirshiguna waa caloosha lafdeedii sida bini aadmiga macidda loo yidhaahdo ayaa xayawaankana kirshi loo yidhaahdaa qofkii yidhi hilib cuni maayo hadduu calool cuno baasha imika turbada la yidhaayo hodheellada lagu sameeyo ayana yacni ku dembaabi maayo oo dhaartiisii muu jebinin wa kebidin beer hadduu cuna kii yidhi hilib cuni maayo beer hadduu cunayse ku dembaabi maayo wa tixaalin beeryaradii wa qalbin iyo wadnihii fila saxi haddaan qabanno li'annahu hilib maaha bay leeyihiin taanigaasa koljeeda wuxuu leeyahay waa ku dembaabayaanoo xukunkii hilibka ayuunbay markaa leeyihiin asaxuna wuxuu leeyahay hilib lagu magacaabi maayee dee waa kuwaa magacyada markaa gaarkaa leh dee beerkana sidee baan odhanayaa hilibka aan ku sugne markaa inaanu isagii markaa waxooga yaroo kusii suga inuu yahay ee aanu markaa hilibkii ahayn iyadana aga garanaysaa wuxuu uhi walasaxu asax waxa weeye tanaawuluhu laxmigii inuu qaadanu soo geli laxmigii inuu soo gelayuu laxmigii qaadanayo laxma ra'sin wa lisaanin hilibkii madaxa iyo carabkii hilibkii waa soo gelayaanoo qofkii yidhi wallaahi inaanan hilib cunaynin hadduu hilibka madaxa cuno ama carab hadduu cuno yacni waa ku dembaabaya oo dhaartii waa jebiyo hilib baa labadaba loodhanaya marka walasacu tanaawulu laxmigii wuu qaadan oo afraaddiisiibu ka mid noqona waa soo gelayaa laxma ra'sin wa lisaanin taaniga asaxa guriga wuxuu leeyahay maya oo laguma idlaaqa iyadoo dee laxmi ra'siya laxmi lisaaniya la yidhaah mooyaane sidooda markaa looma yidhaahdo laxmi looma yidhaahdo ma soo gelayaan wa shaxma dahrin wa jambin wayatanaawalu waxa kaluu qaadanaya ayuu hoos gelayaa laxmigii waxa markaasuu qaadanoo ayana uu keensanayaa oo soo hoosgelayaa shaxma dahrin dhabarka baruurtiisii wajamin iyo sarartii ama dhinacii baruurtoodii markaa hilibkii ayay soo gelayaan oo qofka ku dhaartay laa yaakulu laxman inaanu cunaynin hadduu markaa baruurtaa dhabarka cuno ama hadduu lagaa cuno ama yacnii dee sinta ama yacnii lagaa hadduu markaa cuno ama sararta hadduu markaa baruurteeda cuno waa ku dembaabayaa le'annahu waxay leeyihin waa hilib shilisuun saa daraaddeed baa neefku markuu weydoobo way casaataa un halkaa baruurta ee casaanunbay noqotaa markuu naaxana way caddaataa un waa hilib bay markaa leeyihiin dhabarka markaa baruurtaa dhabarka iyo taa dhinaca malagu waxay leeyihin waa hilib markaa xooga yar baruuraystay uun walasaxu waxaa aaniguna wuxuu leeyahay maya oo labadeeniba shaxmiga ayay ka tirsan yihin oo hilibkii ma soo gelayaan walasaxu anna shaxma dahr dhabarka shaxmigiisu iyo baruurta dhabarku qofkii ku dhaartay shaxmi inaanu cunaynin laa yatanaawaluhu shaxmu shaxmigii ma koobsanayo shaxmigii ma hoosgelayo oo qofka idhaa wallaahi laa akulu shaxman hadduu markaa baruurtaa dhabarka cuno kuma dembaabin waayo shaxmiga ayaan waxaan u qaadanayn oon hoosgelaynin shaxmu dahriga ayaan hoosgelaynin oo de waa laxmigo innagan tilmaannay taanigu wuxuu leeyahay mee waa soo gelayaayoo shaxmi ayuu noqonayaa walasaxu anna alalyata badhidii wasanaama kuruskii laysaa may ahaanin shaxman baruur maaha walaa laxman hilibna maaha labadaa wuxuu dhexeeye weeye dee tanna badhi baa la yidhaha kanna kurus baa la yidhaahdaa hadduu markaa qofku ku dhaarto wallaahi inaanan hilib cunaynin oo markaa badhidii ka dhergo ama kurskii ka dhargo yacnii kuma dembaabayo wallaahi inaanan markaa shaxmi cunayn iyo baruur hadduu yidhaahdo oo uu badhidii ama markaa kuruskii uu cuno kuma dembaabin ayana liannamaa yukhaalifaani kula minhumaa fi lismi wasifa ismigiiyo sifadiiba waa ku khilaafsan yihinoo qofka hadduu dhaartay hilib aanaanu cunaynin ama shacbi inaanu cunayn labadooda midda ku dambaabi maayo wa anna alalyata laa tatalaawalu sanaaman alyadii iyo badhidii ma qaadanayso oo ma soo hoosgelaya salaamkii oo qofka yidhahda wallaahi laa akulu alyatan inaanan cunaynin kurus hadduu cuno ku dambaabi maayo waayo alyadii kuruskii ma qaadanayso kuruskii ma hoosgelayo walaa yatanaawalha wasilaamu kuwa salaamu kuruskina laa yatanaawalhaa badhidii ma qaadanayo ma hoosgelayso oo bimacnaa qofka yidhaahdo wallaahi laa akulu sanaaman inaanu kurus cunaynin hadduu alyadii cuno ku dambaabi maayo walikhtilaafilismi wasifa ismigii iyo sifadiiba waa isku khilaafsan yihiin wadasamu dasamkii dasamkii oo looga jeedo dufankii isaga hadduu yidhahdo wallaahi laa akulu dasaman wadakna waa la yidhaahdaa yatanaawaluhumaa dee way u qaadanayaa dasamkaasio waa hoosgelayaan badhidii iyo sanaamkiiba iyo kuruskiiba wa shaxma dahrin wayatanaawalu waxaa kaluu qaadanoo soo hoosgelaya shaxma dahrin dhabarka baruurtiisii wa badnin urkujirta markaa xidhiisii iyo caloosh baruurtiisii iyo wa kulli duunin dufan dhammaantii ayaa soo gelayoo dee magacii ayaa ku wada rumoobaya dasamkaa dasamna waa dufankii culamada qaar baa waxay ku sheegeen inuu yahay qaarkan af soomaaliga lagu yidhahdo ammaanka ammaanku waxa weeye kuruska geela markanuu weliba aadka u shilis yahay marka kuruska la kala jeexo qaybahan kuruska sare iyo hareerahoo dhammi dee wax qaydhin bay u muuqdaanoo markaa dhiig leh laakiin halkaa bartanka waxaa loogu tagaa kuruska qayb aad moodda inay bislaatay oo cad oo sideeday markay qalayaan ay ku gogostaanay ku cunaan markaa culimmada qaar baa ku macnayn jirtay dasamku inuu ammaankaa yahay laakiin dee haddii la yidhaahdo kaa sawka shaxmi dahrigi iyo badniga wax badan baa markaas u kobsanaya markaa waxaad arkaysaa inaanu ahayn markaa dasamku waa waa dufankii markaa wadasamu iyo tanaawaluhumaa labadaniba waa soo gelayaanoo labadanba waa qaadanayaa sanaam haddii iyo iyo alya kii ka dhaartay ee dasamkii ka dhaartay sanaam iyo iyo alyadii kuu cunaba waa ku dembaabayaa walaxwa shaxma dahrin dhabarka xaydhiisii ama barrurtiisiina ayana waa qaadanayaayo waa ku dembaabaya hadduu cuno wa badnin wa shaxma badnin caloosha ama urku jirta markaa baruurteeda ama xaydheediina ayana dasamkii ayay ku jirtaayo waa ku dambaabaya iyo wa kulla dahunin iyo wa kulla duunin dufan dhammaantii wa laxmu lbaqari hilibkii lo'da yatanaawalu isaguna wuxuu qaadanayaa jaamuusan jaamuuskii ayuu qaadanayaa u soo gelaysaa oo bimacnaa haddii qofku uu yidhaahdo wallaahi laa akulu laxma baqarin inaanan cunaynin hilib loo'aad hadduu hilibka tan jaamuusiga la yidhaahdo hadduu cuno waa ku dembaabayaa le'annu ismulbaqarkaas ayuunbay soo hoosgelayaan xataa yacnii baqarulwaxshigii baa soo gelaya wa laxmulbaqari hilibkii lo'da ee uu ka dhaartay yatanaawalu wuxuu qaadanoo soo hoosgelaya jaamuusan jaamuuskii walow qaala hadduu yidhaahdo mushiiran isagoo tilmaami oo fiiq ku fiiqi ilaa xindatin qamadi ayuu hi laa akulu haadihi cuni maayo xaniisa waa ku dembaabayaa biakliha cunitaankeeda calaa hayaatiha uu ku cuno wa bitaxiiniha ridiqeedana waa ku dembaabi wa khubsiha kimisteedana ayadana waa ku dembaabi wa khubsiha kimisteedana wuu ku dembaabi walow qaala hadduu iha laa akulu haadihi lxinda cuni maayo xaniisa bihaa wuu ku dembaabi madbuuqatan xaalayta mid karsan waniyatan xaalaytay mid qaydhin wamaqliyatan xaalaytay mid la saloolay laa bitaxiinihaa ridiqeedii maya wa sawiiqihaa iyo sawiiqeedii wa cajiinihaa qooshkeedii wa khubsihaa kibisteedii waxau sheekhu leeyahy walow qaala hadduu yidhahdo mushiran ilaa xinta tusaalehaan isagoo qamadii ishaaraya halkan taalla ayaa wuxu uhi laa akulu haadihi wallaahi laa akulu haadihi wallaahi inaanan tan cunaynin xaniisa wuxuu ku dembaabayaa ayuu dhaartii ku jebiyey biaklihaa cunideeda calay hay-atiha hadduu hay-adeedii qaabkeedii iyadoo ah oo firigeedii ah hadduu ku cuno wuu ku dembaabi wa bitaxiiniha iyadoo la daqiijiyey oo la ridqay hadduu cunona wuu ku dembaabi wa khubsihaa kimisteediina wuu ku dembaabioo dee ishaaradan ayaa markaa la qallibayaa waa markau idlaaqa ilaa haadihi buu yidhi ee ugu ishaaro gacanta ayuu ku fiiqay tan ayuunbu markaa ila waa ishaaray ee markaa ismu ishaarahana ma raacin intaa hore laa akulu haadihi ayuunbuu yidhi oo waxaanu markaa ismigii baanu markaa hore raacininoo laa akulu eg marka hore laa aakulu haadihi ugu weeye tan dambana wuu israaciyeyoo ishaare iyo weliba magacii ayuu israaciy wuxuuhi walow qaala hadduu yidhaha wallaahi laa aakulu haadihi alxinta ee markaa haadihii tanun bay ahayd iminkana xinta buu yidhioo yacni magaceedi buu sheegay xaniifa wuxuu uu ku dembaabayaa bihaa ayada madbuuqatan xaalay karsan tahay marka la kariyo ee deebiya lagu kariyo waniyatan markay qaydhin tahay hadduu markaa seeda ku bidho wamaqliyatan marka la saloolo intaba waa ku dembaabayaa magacii xintanimadii kamuu suulinay weli waa xintadii markii horena haadihii unbuu idho dee waxa halkan yaal bay ahayd markaa hadday sideedii tiya haddii la radqiyo haddii la duuba iyadii unbay ahayd iminkana xindadan buu yidhi laa bitaxiinihaa maya markuu yidhi xindadan haddaan cuno wallahi inaanan cunayn hadduu yidhi bitaxiinihaa inaan ku dembaabi maayo marka la shiido wa sawiiqihaa sawiiqna waxa weeye inta la saloola ayaa haddana la shiidayaa taxiinkuna waa sideeda iyadoon la saloolin baa la shiidayaa sawiiquna waa inta marka hore la saloola haddana laayaa la ridqayaa wa cajiinahaa iyo qooshkeedii khubsi iyo kibisteedii ku dambaabi maayooo dee magac iyo suuradiiba waa ka tegtay ilaa haadihi alxinda buu yidhi iminka xindaba ma aha oo ama waxay noqotay daqiiq ama sawiiq bay noqotay ama qoosh bay noqotay ama kibis bay noqotay walaa yatanaawalu ma qaadanayo rutabun tamran walaa busrana ma qaadanayo walaa cilabuna zabiiban ma qaadanayo wakadalcukuuso cagsiyaalkaasina waa la mid ee walow qaala hadduu yidhaahdo laa aakulu haada arutaba ma cunayo fatatamara markaasuu timir noqday faakalow waa cunay ow laa ukalimu da sabiya wuxuuhi sabigan la hadli maayo fa kallama ula hadlay sheekhan isagoo odaya falaaxiinta fil asaxi asax haddaan qabanno yacni dembaab ma jiro waalkhubsuna yatanaawalu kulla khubsin ayuu qaadano markaas soo hoosgelaya ka xindatin khubskii xindadaba weeye wa shaciirin haadi wa arusin iyo bariiskii wa baaqilaa fuulkii wa duratin gellaydii wa ximmasin shumburadii ifalow haradow haddii uu maraqeeyo oo faakalow cuna xaniifa waa ku dembaabayaa waxa uu sheekhu leeyahay walaa yatanaawalu rutabun rutab ma qaadanayo ma soo hoosgelaya tamran walaa busran oo hadduu ku dhaartu yidhah wallaahi laa akulu tamran laa akulu rutaban hadduu yidhaahdo yacni rutabkaa ma soo hoosgelaya timirtii iyo busrigii toona oo hadduu timir cuno ama busri cuno kuma dembaabin oo busri rutab iyo tamar iyo busri maxay kala yihiin maraaxishan ay marto timirtu ayaa magacyo kala leh marka u horraysa dalci ayaa la yidhahdaa u ubaxa yahay xaaladda labaad khalaal baa la yidhaahdaa xaaladda labaadda balxi baa la yidhaahdaa xaaladda saddexaad xaaladda afraadda busri baa la yidhahdaa xaaladda shanaadda rutab baa la yidhahdaa xaaladda shanaadda tamri baa la yidhaahdaa timirtu waa markan ay marka ay dee qallashay ee muudkii ka baxay ee aan hayno rutabkuna waa markaa ay soo goday wada muudka tahay oo waxaa laga helaa keliya dee meelaha ay timirtu ka baxdo weliba iyaguna tallaagaday ku hayaan ila markiiba muudkaa ka baxayooo timir bay noqonaysaa busriguna waa markaa ka sii horraysa ee ay rutabka weli aanay gaadhinee si aan aynu markaa tan aynu aragno oo kale camida aynu aragno oo kale ama yacni markaanay carguduudka ay tahay weeye markaa walaa yatanaawalu rutabun rutabu ka dhaartay ma keensanayo tamran walaa busran hadduu timir ama busr cuna isagoo rutab ka dhaartay kuma dembaabin walaa cinabuna zabiiban zabiib isaguna ma qaadanayo ma keensanayo qofku yidhi wallaahi la akulu cinaban hadduu zabiib cuno isagana kuma dembaabin oo cinabkana arkaysaanee kuuskuusan ayuunbaa marka uu muudkani ka baxa zabiibtan yari yara intan lalig noqonaya wakadalcukuusu masrooyinkan cagsiyaalkooduna waa la mid oo kii markaa ama timir cuni maaya ku dhaartay abusri rudab hadduu cuno kuma dembaabin kii markaa zabiib cuni maaya ku dhaartayna cinab hadduu cuno isna kuma dembaabin oo sibadoodii iyo magacoodii ba iskhilaafsan walow qaala hadduu yidhaahdo laa aakulu haada rudaba rudabkan cuni maayo fatatamara timir ayuu noqday faakala wuu cunay ow laa ukalimu la hadmaya da sabiya sabiga yaraanu maxaan kala la inaan sabigaa la hadlin buuli fakallamahu shaykhan isagoo odayaabuu la hadlay sheekhnimadu waxba qayd maaha isagoo qaangaadha unbaa looga jeedaa faraaxinta fil asaxi asax haddaan qabanno xinfi iyo dhaarjabin iyo dambaan ma jiro dee magacii meesha rudabnimadii waa ka baxday sabiyanimadii waa ka dhacdo oo hanqarkiiyo shaarubaa leh taanigu wuxuu leeyahay me yaxnadu waa ku dembaabayaayo dee suuradii baa joogtay sifadii haba isbaddeshee dee waa kan jooga waalkhubsu kimisi uu ka dhaartay qofku inaanu cunaynin ama inuu cunayo tanaawalu wuxuu qaadanaya ayuu keensanayaa oo soo hoosgelaysaa kulla khubsi kibis dhammaanteed ka xindatin dee waa kibisii markaa qamadida wa shaciirin iyo haadi wa arusin iyo bariiskii wa baaqilaha fuulkii wa duratin gallaydii wa ximmasin shumburadii intaasiba yacnii kibistii laga sameeyey waa qaadanaysaa kibistii oo hadduu markaa cuno waa ku dembaabay falow aradow hadduu maraqeeyo maraq buu intuu ku daray buu dabeetana gebiga eliba futeeyo faakalow waa cunay xanise waa ku dembaabayaa oo dee markaa cuniddii ayuunbaa ku riboobaysa inuu dee maraq noqdo la cabayo oo la qurqurhinayo oo kale inuu ka dhiga mooyaane walow xalafa hadduu ku dhaarta laa yaakulu sawiiqan inaanu cunaynin fasafahu waa bidhay aw ama tanaawalahu biusbuucin far ayuu ku qaatay xaniisa wain jacalahu fii maa'in hadduu yeelo fa sharibahu cabana falaa maya aw laa yashrabu fabilcagsi aw laa yaakulu labanan inaanu cunaynin ow maayican aakhre inaanu cunaynin wa akalahu bikhubsin buu ku cunay xaniisa aw sharibahu cabay falaa maya aw laa yashrabu inaanu cabaynin fabilcagsi ayay ahaatay aw laa yaakulu samnan inaanu cunaynin ayuu ku dhaartay faakalow bikhubsin ayuu ku cunay jaamidan xaaluya ow daa'iban xadiida waa dambaabayaa wain shariba hadduu caba daa'iban isagoo dhalaashana falaa maya wain akalow fii casiidatin hadduu markaa casiido ku cuna xadiida waa dambaabaya in kaanad caynuhu daahira hadday tahay cayntiisii mid ka muuqata wuxuu uhi sheekhu walow xalafa hadduu ku dhaartay laa yaakulu sawiiqan sawiiq inaanu cunaynin sawiiqa waxaynu nidhi waa markaa inta dee ama gallaydii ama arabikridii ama qamadidii inta la saloolo dabeetana la shiido ee seen boorashka oo kale laga dhigo culamada qaar baa boorashka ku sheegi jirtay inse qaarna casiidada ku sheegaan dabeetana fasafahu isagoo qallalan buu cunay wuu bidhay baan idhi markaa isagoo qallalan ayuu cunay culamada qaar baa odhan jiray waa intuu ku fooraso inuu fuuf kor u yidhaahdo saa yidhahdo isagoo ya imka daqiiq haddaad saa tidhaahdo intaad ku foorasato dee wixiina warawiila wax kala furfuran wey gebigiisi waad qurqurinaysaa markaa markaa fa safahu luqa ahaanna waxaa la idhaha safahu ay tanaawalahu yaabisan hayra macjuunin luqada carbeed saasaa lagu yidhaha safahu haddii lagu yidhaha safa طacaama bimacnaa tanaawalahu yaabisan hayra macjuunin waa marka uu ku qaato qallaylka markaa wuu bidhay baan anugu inkastoo bidhashadu malaha waxa midhmidhka ah ay bidhashadu malaha soomaali ahaan ay ku wanaagsantaho waxaan faraha badanee daqiiqa ama sonkoroo kale aan bidhasho la odhanayn ee bidhasha malaha wixii waaweynee marka afka lagu tuura ay tahay haddana af soomaliyan taasuma ugu dhow ow ama tanaawalow biisbuucin far buu ku qaatay fartiisii buu markaa intuu saa u qooyey unbu saasuu markaa saasuu ugu dhammeeyeyba ma cunayana wuu ku dhaartay xaniisa waa ku dambaabayaa oo dee waa cunay ninkaasi inuu cunay aakil baa lagu tilmaamayaa wain jacalow hadduu yeelo sawiiqii fii maa'in biyo dabeetana gebigiisiiba waa qooshay fa shariba wuu cabbay falaa kuma dembaabaya markaa dee ma cunina wuu cabbay baa la leeyahay imminkaa waxay leeyihin afcaasha jinsigoodu iskhilaafsan yahay ajnaas acyaan bay la mid yihiin oo barhkood barhka kale ma qaato shurbigu akli ma noqonayo akle shurbi ma noqonayo bay yidhahdeen ow laa yashrabuhu inaanu cabbaynin buu ku dhaartay wallaahi la ashrabu sawiiqan buu idhi fa bilcagsi bay ahaatay oo fil cagsigu waa maxay ta labaad buu ku dembaabayaa ta koowaadse ku dembaabi maayo halkan cagsigu waa yar adagii dadka wuu ku yar adkaadaa masalada hore maxay laa yaakulu sawiiqan soo may hayn inaanu cunaynin markaa haddii uu isagoo qallalan cuno oo ama afka ha ku qaato oo ha raqo ama farba ha ku qaatee xariis habaynu soo maaha hadduu sharaab ka dhigtana falaa soo maynaan odhanin ow laa yashrabu hadduu ku dhaartay inaanu cabbaynin oo fasafahu ow tanaawalahu biusbucin lam yaxnas baa meesha taallaa wain jacalahu fii maain fasharibu xanifa wuu ku dembaabi weeye ilain ma cabbaye buu idhi markaa ta horena wuu ku dembaabi maayo ta dambena wuu ku dembaabi ow ama laa ya'kulu wuxuu ku dhaartay inaanu cunaynin labanan caano ow maayacan ama dareero aakhare oo kale sida saliiddii oo kale ama subagii oo kale faakalahu wuxuu ku cunay bikhubsin caanihiibuu kibis ku darsaday ama maayac iyo saliiddiibuu kibis ku darsaday xanifa waa ku dembaabayaa le'anna cunidda caano iyo maayacaasi dee waa inaad wax kale ku cunto markaad wax kale ku cunto baa lodhaya wuu cunay markaa wuu ku dembaabayaa ow sharibahu ama waa cabbay falaa kuma dembaabayo le'annahu ma cunin ow laa yashrabu xalafa wuxuu ku dhaartay laa yashrabu inaanu cabbaynin fa bilcagsi masalada cagsigeed bay yana ahaatayoo taa labaadna wuu ku dembaabi ta horena ku dembaabi maayo oo markuu yidhi wallaahi la ashrabu labanan ow maa yacn fa akalahu bikhubsin maxaa taalla lam yaxnas kuma dembaabin ilayn muu cabbine ow sharibahu xanifa hadduu se cabboo wuu ku dembaabaya fa bilcagsi labadaa cagsi unba ugu yar adag ow laa ya'kulu ow xalafa wuxuu ku dhaartay laa yaakulu samnan subag inaanu cunaynin faakalahu wuxuu ku cunay bikhubsin kibis jaamidan xaliyo subagu ow daa'iban ama isagoo dhalaashan subagii buu kibis ku cunay ama fadhiyo ama dhalaashan xaniisa waa dembaabayaa li'annahu wixii markaas uu ku dhaartay wuu sameeyey qofkani wain shariba hadduu cabbo daa'iban xaliya isagoo dhalaashan hadduu cabbana falaa markaa kuma dembaabaya buu leeyahay li'annahu ma cunin wain akalahu fii casiidatin casiide hadduu ku cuno casiidadu culimada qaar baa boorashka ku magacaabaa qarna waa shurbaddii ama yacni daqiiqdii yaraydee islaamu intay dabka saaraan ay qooshaan biyaa ku shubaan ay subagga iyo sumqarta ku dari jireene ayana iska shurbadda unahayd hadduu markaa casiidadaa ku cuno xaniisa waa dembaabaya oo dhaartii waa jebiyey in kaana caynuhu daahira hadday ka muuqato oo dee midabkiisi ama dhinankiisii laga arkayo haddii laakiinuu ku baaboon wax ka muuqanayaa jirin kuma dembaabayo wayadkhulu waxaa gelaya fii faakihatin rudabun baa geli wa cinabun wa rumaanun wa utrujun baa geli wa radbun wa yaabisun baa gelaya qultu walaymuunun baa geli wa nabqun baa geli wakadaa bitiiqun baa geli wa lubu fustuqin wa bunduqin iyo wahayrihima ayaa iyaguna gelaya fil asaxi asax haddaan qabanno kuwa hayrkoodna waa gelayaan laa khihaaun wa khiyaarun wa baadinjaanun wa jazarun ayagu ma soo gelayaan waxau sheekhu yidhi wayadkhulu waxaa gelaya fii faakihati khudrad wuxuu uhi wallaahi laa aakulu faakihata wallahi inaan khudrad cunaynin waxaa soo geli rutabun rutabkii wuu soo geli timirtu markaa ay wada muudka tahay waa soo gelaya waa ku dembaabaya hadduu cuno wa cinabun cinab hadduu cuno waa ku dembaabaya waa soo gelaysaa faakihadii wa rumaanun rumaankii waa soo gelayaa oo ise waa ku dembaabaya iyo tufaax iyo wixii la mid aha wa utrujun utrujkii utrujka waxay wadaadada odhan jireen iyo qaar badanoo soo socda markay sheegeen yacrifu ahluhu cidduu u baxay ehelkiisaa garan intaasay iskaga dhaafi jireen wa utrujun yacrifu ahluhu waxaa garanaysa cidduu u baxay ayay odhan jireen laakiin hadda markaad eegto horta xadiidna way ku soo aroortay oo xadiidkii fadli lqur'aanka ka warramayey mahalu lmu'mini aladii yaqra'u alqur'aana midlu lutruja riixuhaa tayibun wa tacmuhaa xulu nebigu wuxuu yidhi qofka mu'minkaa waxa weeye masalkiisa qur-aanka akhriyaya utrujada oo kale utrujadii wuxuu ku sifeeyey markaa wax dhadhankiisuna uu macaan yahay urtiisuna ay wanaagsan tahay laakiin kutubtii luqadu utruj markay sawireen waxa ay noqotay uun hasha liinqamuushta aan idhaahno liintan dhanaanee waaweyn ee liinqamuushta la yidhaahdo taasunbay noqotay uun dee taasina macaanna male waa dhanaan udugna ma laha haddaanay dee wuxuu eego markaa meelaha kale ka baxa aanu ahayn innaga waxa ugu dhow waxa weeye baashaa la yidhaha liinqamuushta wa radbun kii qoyanaabaa soo gelaya wa yaabisun kii qallalaabaa soo gelaya oo timirtii iyo sabiibtii iyo dee waa qallalan yihiinoo magacii baa dhammaan waxaa ku wada dhacaya leanna faakiha waxaa lagu faakihaysanayuna lagu nimcaysanay akligiisa quudna ahayn qultu waxaani nawowi haddaanahay markaa waa rumaanu rumaankii baa isla soo gelaya rutabun wa cinabun wa rumaanun baa soo geli wa utrujun baa soo geli wa radbun wa yaabisun baa soo geli kii markaa qoyanaa iyo kii qallalaaba waa soo gelayaan qultu waxali nawowi haddaanahay wa laymuunun laymuun baa soo geli waa lindhanaantii laymuunta iyadu liintan kale waxaa la yidhaahdaa iyada burtuqaal baa la ydha liin macaanta burtuqaal baa la yidhaahdaa laymuun laakiin waa liindhanaan wa nabqun waa gobkii isaga nabqigu waa gobka wakadaa biiqun biiqiibaa isaguna biiquna waa xabxab luqada carbeed xabxabna waa lagu yidhaahdaa oo xabxabkumahan soomaali xabxab waana af carabi biiqna waa xabxab haddii biiqul asfar la yidhaahdana waa shamaamka labadiisa noocee aynu naqaana shamaamka la yidhaahdo haddii albiiqul asfar lagu yidhaahdo waa shamaamka haddii markaa laga daayo waxba la raacin bidiiq leena waa habhabkii walubbu fustuqin wa bunduqin labadaa shaqo kuma lihiin iyaga labadaa wax dhulkeenna ka baxa ama waxa u dhow oo ka baxa waa laba shay oo markaa way kala wen yihiinoo bunduqaa weyn fustuquna waa ka yaryahay sidaa lowska oo kale ayay qolof leeyihiin ka dilaacda lubbiguna markaa dee waa dhuuxii markaa walubbu fusuqi wamunduqinna waa soo gelayaan labadaasina faakihadii bay soo gelayaan qofkii faakiha ka dhaartay hadduu cunoo ku dambaabi wahayrihima iyo waxyaalaha kale ayaguna lubbu lawsin wa jawsin jawskii iyo lowskii iyo lubbigoodii waa soo gelayaan laa qithaaun wa khiyaarun qithaa iyo khiyaar khiyaarka waynu naqaanaayoo inkastoo aanu halkeennan ka bixin laakiin carabuu ka baxayoo waa bahal saa u dhaadheeroo aad loo cuno oo isagu akhdara oo saa u dhaadheer weeye qihaaga lafdiisu waa khiyaara ka dhaadheerun kutubta luqada qaarkooda khiyaar iyo qihaa way isku fasirayaan xagga luqada markaad eegtay kutubta luqadu ay sawiraysana yacni waa khiyaar dhaadheerun qihaagu khiyaarkuna waa kan gaagabanee akhtarkaa wa baadinjaanun baadinjaanku innagu halkan sariibadeennaba waa yeela waa bahalka bidingaalka la yidhaahdo waa baal isagu yar madmadowoo beeraheennu ka baxaa baadinjaan bidingaal bale khudada waxaa lagu daraa khudaarta sugadaa lagu daraa wa jazarun jazarkuna waa macruuf waa baalkaa dabacasaa la yidhaha ee indhahu uu u froon yahay iyo ladhe faytamin e buu leeyahay jazarkuna waa dabacasaha intaasoo dhammiba faakihadii bay soo gelayaanoo qofka ka dhaartaa inta hore way soo gelaysaa inta dambe qisaagan iyo khiyaarkan iyo baadinjaankan iyo jasarkani ayagu ma soo gelayaanoo khudrawaadka ay ayuu ka mid yahay fawaakiida kaba mid ahaa markaa khudrawaad iyo fawaakii baa kala jira markaa ayagu qaybtani khudrawaadkay gelayaan fawaakiida ma gelayaan walaa yadkhulu fi himaari midhaha ma gela yaabisun mid qallalani qofka ka dhaarta midha inaanu cunaynin midhihii qallalnaa markaa ma gelayan laakiin faakihada kii qallal lagu soo gelay walaa yadkhulu fi ibaari yaabisun ma gelay wallahu aclam walow alaqa ama walow uطliqa haddii la iطlaaqo biiqun haddii la idlaaqo wa tamrun haddii la idlaaqo wa jawsun haddii la idlaaqo lam yadkhul hindiyun kii hindigaa soo geli maayo وطعام يتناول قوتا وفاكهة وأدما وحلوى انت سيئين السوق ليس ولو قال هدول لا أكل من هذه الشجرة من هذه البقرة تكعن مايو تناول وحو قادن وسوق لي لحمة يلم كيدي دون ولد والله المهدي عن مايو oo min haadihi shajarati geedna waxba ka cuni maayey buuhi fa sabarun midhuun baa soo gelaya duuna waraqin caleyntii ma soo gelayso waa tarafi qusnin iyo laan darafdeedi wuxuu uhi walow uطliqa haddii la idlaaqa biiiqun wallaahi laa akulu biiqan buu yidhi lam yadkul hindiyun bidiiqa hindigaahi isagu ma soo gelayo waa mid isagoo cagaaran oo suurada iyo tacmigaba way isku khilaafsan yihin baa layidhi wa tamrun walow utiiqa tamrun haddii la idlaaqo lam yadkul hindiyun ma soo gelayo atamru alhindi miyaa taqaanaan waa xamarta atamru alhindi waa xamarta ma soo gelayso hadduu qof yacnaa timir ka dhaarto oo xamar daldasho ma soo gelayso wa jawsun jawskina isaguna waa la midoo jawsgina isaguna ma soo hadduu jaws ku dhaarto oo jawsina aanu cunaynin lam yadkhul aljaws alhindi jaws alhindigu markaa ma soo gelayo waa kan markaa waxaan filayaa biyaha muxuu aha magaciisa geedka timirta we oo kale ee markaa biyaha lehee deetana biyaha laga cabo wa طacaamu raashinkii hadduu ku dhaarto wallaahi laa akulu طacaaman buu yidhi yatanaawalu wuxuu markaa qaadanayaa oo soo hosgelaya quutan wixii la quudanayey wa faakihata khudraddii wa udman iidaankii wa xalwaa iyo xalwaddii xalwaa waa dee waa bahashaa markaa la sameeyo ee n dee markaa sokorta iyo daqiiqda iyo wax la ysugu darayaa xalwo la yidhaahdaa ee xulwi maaha xulwina waa shaygii macaanaa oo mid kastaa lagu sifayn karaa xalwaana waa waxaa gaarka loo samaynayo kaana yuxibu alxalwa waalcasal nebigu xalwadda iyo malabka ayuu jeclaa markaa hadduu idhaha wallahi laa akulu طacaaman hadduu quud cuno ama faake cuno ama udmi cuno ama xalwo cuno waa ku dambaabo dhaarti waa jabiye walow qaala hadduu idhaha laa akulu min hadihi اlbaqarati neefganla wallahi inaanu waxba ka cunaynin tanaawula laxmaa hilibkeeda ayuunbuu qaadanayaa oo soo hoosgela ayuu ku dembaabayaa leannu isaga ayaa laga fahmaya duuna waladin haddii ilmo ay lahayd ama ay sidami markaa inta laqala uu cuno wallabani caanaheedii cabba kuma dembaabayo aw laa akulu min haadii shajara geedna waxba ka cuni maayo buu yidhi fa hamarun midhihii ayuunbuu ku dembaabayaa hadduu cuno qofkii ku dhaartay ee yidhi wallaahi laa akulu min hadihi shajarati fa hamarun midhahoo keliya ayuunbuu ku dembaabayaa hadduu cuno duuna waraqin caleynteedii hadduu cuno wa tarafi qusnin laan darafdeed markaasoo yaroo curuba hadduu iska cuno ayadana ku dembaabi maayo oo dee laamaha iyo caleemaha geed ahaan looba jeedo inta badan faslun haadaakani faasilun mid inoo soo kala saari weeye fii ma taqadama fii ma sayati fii masaa'ila manfuura waa masalooyin firirsan ayana dhaartii un la xidhiidha xalafa idaa xalafa laa yaakulu haadihi tamra inaanu cunaynin buu ku dhaartay faاhtaladat bitamrin bay kaga dhex gashay faakala waa cunay ilaa tamratan mooyaane lam yaxmed ku dembaabi maayo ow la yaakulannahaa inuu cuni buu ku dhaartay fakhtaladat markaa way ku darsatay lam yabara dhaartiisii ku fulin maayo ilaa biljamiici dhammaan inuu cuno mooyaane ow la ya'kulanna haadii rumaana inuu cuni buu ku dhaartay fa innamaa yabaru wuxuu dhaartiisa ku fulinayaa bijamiici xabbihaa inuu cuno ow laa yalbasu haadayni aanu xidhanaynin lam yaxmed biaxadimaa ku dembaabi maayo fain labisahumaa macan hadduu wada xidho aw murataban xaniia waa ku dembaabaya aw laa albasu haadaa walaa haadaa midkoodna xidhan maayo buhi xaniia biaxadihima midkood ayuu ku dembaabi wuxuu yidhi sheekhu xalafa idaa xalafa markuu ku dhaarta laa yakulu haadihi tamra timirtaani nucna war hor markaa timira baa la yidhi wuu qaban suri wallahi inaanan midhka afirgelinaynin tewaaye baa la yidhi oo timir halkan taallay ayaa lagu tuuray fakhtaladat bitamrin bay ku darsantay ninkii waa gaajooday wax kalena waa weeye timirtii inuu cuno ayuu u baahday faakala waa cunay ilaa tamratan midh buu reebay lam yaxnad ku dembaabi maayo dhaartii ma jibinoo waxaa dhici karta bay leeyihiin taa laga tegey tii uu ka dhaartay wuhi wallahi cuni maayo inay tahay walastu bara'ati dima min alkafaara asalkuna waxaa weeye dimadiisu inay kafaaro beri ka tahay walwaracu an yukafir laakiin xalaal miirashadu waa inu kafaaro guta bay yidhahdeen leanna waxaa dhici karta tii inaanay ahayn ee waa iyadii cunay beri la ismariyey ow layaakulannaha wuxuu ku dhaartay inuu cuni doono timir wallaahi inaan xabaddaa cuni doono buuhi maar ma cunaysid buuhi kiima deetana meel buu kaga dhex jiray faktaladda timiro kale ku darsantay sidee buu ninkaasi markaa dhaartiisa uu ku fulin lam yabarra kuma fulinay yacnii birulyamiin waa markaad saad ku dhaartay aad ku fuliso xinhina waa markaaad dhaartii fulin weydo xinhi iyo barri bay iska hor jeedaa lam yabarra kuma baarinima soo dhaartiisii ku fulin maayo ilaa biljamiic ilaa biaklilljamiic dhammaan inuu cunu midhana midh ka tegin mooyaane hadduu midh ka tago waxaa laga yaabaa inay tii tahay hadday laakiin dee dhinacuun ku dhacdo oo dhinacuun markaasuu cunana dee waa markaa dhaartii waa fuliyey bay leeyihin ow layaakulanna waxaa lafuu ku dhaartay layaakulanna haadi rumaan xabaddaa rumaankaa inuu cuni doono fa innamaa yabaru wuxuu ku baarinimo sabay inuu dhaartiisa ku fulin bijamiici xabbihaa inuu dhammaantii frigeedii o dhan inuu wada cuno maxaa dhaartii iyadoo dhan bay ku wada tacalluqda ow laa yalbasu haadayni labada inaanu xidhanaynin waxaa la siiyey shaar iyo waxaa la siiyey surwaal ama shaar iyo waxaa la siiyey macaws markaasuu yidhi wallaahi inaanan xidhanaynin labadan ayuu yidhi lam yaxnad biaxadihimaa hadduu midkood iska xidhan midna iska reebo yacni ku dembaabi maayo oo dee labadan xidhan maayo buu yidhi markaa mar hadduu mid xidha labadii muu xidhannin ayay leeyihi ee fa in labisaba macan hadduu mar wada xidha labadiiba waa isku jufay kanna lug buu geliyey kanna gacan buu geliyey ow murataban ayuu u xidhayoo intuu midkood xidhay buu siiyo markaasuu haddana kii kala xidhay xaniita waa ku dembaabayaayoo dee wixii ku dhaartay buu sameeyey oo labadiiba wuu xidhay ow ama wuxuu udhi laa albasu haadaa kan xidhan maayo walaa haadaa kana xidhan maayo xaniita biaxadimaa midkood hadduu xidha markaa ku dembaabayaa ilan waa laba dhaarood bay markaa noqonaysaa markii hore wuxu uhi labadan xidhan maayo ow laya'kulanna inuu cuni cuni buu ku dhaartay da acaama raashiin qadan barriye famaata qablahu hortiibuu dhintay falaa shay calayh waxba laguma leh wain maanta hadduu dhinto ow talifa acaamuu dhintay filqadi barridii bacda tamakuni min aklihi intuu u suurta gasho makasay cunidiisa xaniita waa ku dembaabaya wa qablahu ka hor hadduu dhintana qowlaani baa ku suganoo ka mukrahin buu la mid yahay wain اhtlafuu hadduu ku dilo biakli nawghayrihi qabla اlqadi xaniita waa ku dembaabaya wain talifa hadduu dhinto waa tlafuu ajnabiyuna faka mukrahin buu la mid yahay wuxuu leeyahay sheekhu aw laya'kulanna wuxuu ku dhaartay inuu cuni doono cuni doono da طacaama raashinkan wallaahi raashinkaa inaan cunay qadan berri halcun baa la yidhi raashinkanoo markaasuu uhi wallaahi berri baan cunaya halkaa ii dhiga famaata qablahu berridiiba intaan la gaadhay xalay bay nafti ka baxday falaa shay calay waxba laguma laha dee xilligii uu ama dhaarta fulin lahaa ama uu jebin lahaa berriya lama gaadhin marka waxba laguma leh wa in maata hadduu dhinto ow telifa tacaama ama raashinkii dhinto filqadi berridii berridii markii la gaadhay ayuu dhintay isagii ama raashinkii baa dhintayba oo dee neef baa cunay xoolaaba waana bacda tamakunihi min aklihi intuu makaansaday ay u suurto gashay inuu cuno yacni waagiiba u beriyo oo maalintii oo ilaa gelinkii horeo dhan baa raashinkiina meeshii iska yaallayoo muu cunin dabeed markaasuu markaa isagii dhintay ama raashinkii baa dhintay baaba'ay xaniita waa dembaabaya markaa li'anna wuu fulin kari lahaayoo dhaartii wuu ka soo bixi kari lahaa biikhtiyaarihi buu markaa uga tegey baa la leeya wuu ku dembaabaya aw qablahu talifa qablahu qabla tamakun intii aanay u suurto gelin inuu cunay mar alla markii cadceeddu soo baxday ee qadantii la gaadhay ayuu markaa dhintay ama raashinkii baaba'ay qowlaani baa masaladaa ku sugan oo waa ku dembaabayo kuma dembaabin ka mukrahinkii la qasbay ayuu la mid yahay qofku hadduu dhaartu ina wallaahi waxa inaanan samaynaynin oo qasab la yidhaahdo wixii ku sameeyuu ku sameeyo ma ku dembaabaya mise kuma dembaabayo waa ku dembaabayaa qowl baa adarku waa inaanu ku dembaabaynin markaa ka mukrahin buu la mid yahay labadii qowl ee mukraha ku jiray ayaa ku jira oo adarkuna waa cadamulxinsi inaanu ku dembaabaynin le'annahu ikhtiyaar la'aan buu markaa kaga tegey fulintii ow la'aqdiyanna wain talifa hadduu dhinto raashigii oo waa talafu ajnabiyun raashigii waa hadduu hadduu markaa wain atlafu hadduu dilo biaklin ow gayrihi qabla alqadi wuu iska cunayba wain atlaf hadduu biaklin cunid ow hayrihi ama cunid waxaanayn wuu iibiyey qabla alqadi berridii ka horba isagoo og oo u kasaya xaniisa wuu dembaabaya markaa wain deliba raashiga hadduu iska dhinto ow atlafu ajnabiyun ama ajnabi uu dilo yacnii berridii ka hor fa ka mukrahin mid la qasbay oo kale ayuu la mid yahay wain deliba raashiga hadduu ow atlafu ama uu dilo ajnabiyun fa ka mukrahin bule adharkuna waa inaanu markaa lagu lahayn waxinthi ah inaan lagu lahayn weeye ow laaqdiyanna buu yidhi waan gudi oo laaqdiyanna xaqaka cinda ra'silhilaali bisha madaxeedaan kuu gudi falyaqdi ha guda cinda quruubi shamsi cadeeddu markay dha aakhira shahri bisha aakhirkeeda fain qadama hadduu horo mariyo ow madaa bacda alquruubi uu tago qadru imkaanihi qadaray suurtagal tahay xanida waa dembaabaya wain sharaca filkayda xiinaydin marka hadduu miiskii gudagalo walam yafruq aanu kana faaruqin likasrati farabadidiisa dabadeed ilaa bacda muddatin mooye lam yaxnas ma dembaabin wuxuu yidhi nin wax ku lahaa ayaa qabsaday halkaa dhig buu yidhi wallaahi waxaan kuu gudayaa on xaqay kusiinaya bisha madaxeeda ow la aqdiyanna xaqaka waxaan kuu gudi doonaa cinda ra'silhilaali bisha madaxeeda falyaqdi ha gudo xaqaa wuu ku dhaartay siduu dhaartiisa uga soo baxo cinda quruubi shamsi markay cadeedu dhocdo aakhira shahri bisha aakhirkeeda li'annu lafdigu halkaas ayuu ku dhacayaa madaxeedu halkaas ayuu ku dhacayaa madaxa bishu halkaas ayuu ku dhacayaa fii aakhiri shahri ow maca ow cinda raasi ow cinda alistilaali ow awala shahri hadduu yidhahdo jusga ugu horreeya habeenkaa ugu horreysa ayuu ku dhacayaa fain qadama haddaba hadduu hormariyo maalintii wuu ka hormariyey xaqa gudiddiisii ow madaa ama waxa tegey bacda alquruubi intay cadceeddu dhacday maalintii la yidhi marka ay cadceeddu dhacdo ha gudo ayaa waxaa tegey bacda alquruubi qadru imkaani qadaruu xaqii ku gudi karo ayaa tegey oo dee saacadaha ka soo wareegay xaniisa markaa waa dembaabayaa illa waxaa markay cadceeddu dhacdaba inuu iska bixiye hadduu ka horraysiiyena dee isaga markaa ikhtiyaarkiisa ku tegsiiyey wain sharaca hadduu gudagalo filkayli min saddexiinayd wakhtiga markay cadceeddu dhacday buu raashigii miiskiisii bilaabay walam yafruq kamana faaruqin likasrati farabadnida waxa uu miisaya xaqaa lagu lahaa daraaddii farabadnidiisa ayuu ilaa bacda muddatin muddo dabadeed mooye kama faaruqin lam yaxnas kuma dembaabayo oo dhaartii ma jabininoo dee gudiddii ayuuma markaa ku guda jiraan ow laa yatakallamu inaanu hadlaynin ayuu ku dhaarta fa sabbaxa waa iska tasbiixsaday ow qara'a qur'aana buu aqhriyay falaaxinta ow laa yukallimu inaanu la hadlaynin ayuu ku dhaartay fa sallama calayh xaniisa waa dembaabaya wain kaataba hadduu u qoro ow raasala far inuu u diro ow ashaara ilayhi ama ugu tilmaamo biyadin ow hayriha falaa ma dembaabayo filjadiidi haddaan qabanno ee walow qara'a aayatan hadduu akhriyo afhamahu bihaa afhama bihaa maqsuuda uu ku fahansiiyey oo waqasada qiraa'atan uula qasiyey lam yaxnas wailaa haddii kale xaniisa waa dembaabaya wuxuu leeyaha laa yatakalamu wallaahi laa atakallamu alyowma buuhi wallaahi maanta inaan kelimo hadal iga maqlaynin fa sabbaxa subxaana allah subxaana allah subxaana allah ayuu maanta o dhan iska waday ow qara'a qur'aanan ama qur'aan buu akhriyo mar qurhaba qur'aanu ma kala saarin falaaxinta dembaab ma jiro markaas oo qofkaasi dhaartii ma jebinin le'anno hadalka laga dhaartay hadal bini aadmiyunbuu noqonaya hadalka bini aadmigu isu celceliyo ayuunbuu noqonayaa maanta hebel hadli maya qur'aan buu akhriyaya ama uu wardiyaya baa la odhanaya xagga markaa luqada marka laga eegana war maanta waa tasbiixsanaya une midda labaad bal xadiidka u fiirsa saxiixa saxiixu muslim ninkii intuu nin hindhisooday alxamdulilah yidhi ee dabeetana uu ku yihi yarxamuka allah wuxuu nebigu ku yihi hadii salaa laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas salaadan uma subaba dhexdeeda shay hadalka dadkooda ahi innamaa huwa tasbiixu watakbiiru wa qira'at alqur'aan waa tasbiix iyo takbiir iyo qira'at alqur'aan hadal uma suba hadalkii dad markaa hadalkii dad maaha kuwani markaa ayaa xadiidka inooga soo baxday ow laa yukallimhu wallahi inaana ninkaan la hadlayn buuhi fasallama calayhi waa sa wasalaamu calaykum buu dabeetana ku yidhi xadiidka waa ku dembaabayaa leannu salaamtu waa nooc min alkalaam hadala ka mida weeye way kaatabow hadduu warqad u qoro ow raasul ama farriin buu u diray ow ashaara ilayhi biyaddin ama gacan buu ugu shaaray ow hayriha gacan hayrkeed madaxa ama isha ayuu ishaaro ku siiyey falaa kuma dembaabayo filjadiidi haddaan qaban waayaa hadal waxaa lagu xambaaraa min xaqiiqada falan ukallima alyowma insiyan fa ashaarat ilayhi ha isku xiga la hadli maayo insi iyo fa ashaarat ilayhi iyo isku xiga falaa fi ljadiidi haddaan qabanno ayadaa ku dembaamayay qadiimku isagu waa ku dembaabayaa buu markaa isagu leeyahay walow qara'a aayatan hadduu akhriyo ninkii afama uu ku fahansiiyey bihaa maqsuuda ujeeddadiisii ninkuu ka dhaartay inaanu la hadlaynin wallahi inaan hebel la hadlayn buul dabeetana ninkii baa intuu aqalkiisii soo hor istaageen war ma soo gala muslim idkhuluuhaa bisalaamin aaminiin war waxaa ma qaataa buu idhi yaa yaxyaa khud ilkitaaba biquwatin waa maqsuudkii buu aayad qur'aana ku fahansiiyey waqasada qiraa'atan baanu uga qasiyey lam yaxnad kuwa dembaabaya laannu lam yukallimu lama hadlin qur'aan buu iska akhristay wa ilaa haddii kalu fahansiin u qastiyo ama iska idlaaqabale xaniisa waa ku dembaabaya wuu la hadlay markaa ow laa maala lahu wuxuuhi wallaahi inaanan xabad xoolaa lahayn maal ma lihi buui xaniisa bikulli nawcin buu ku dembaabi wa in qalla haba yaray xataa sawba badani marada jidhka u saaran ha haatee wa mudabbarin buu ku dembaabi wa mucallaqin cidqu bisifatin buu ku dembaabi wa wasaabiyo wuxuu dardaarmay buu ku dembaabi wa daynin mu'ajirin buu ku dembaabi wa kadaa mu'ajarun baa lamida fil asaxi laa mukaataban maya fil asaxi waxau sheekhu leeyahay ow laa maala wallaahi laa maala lii buu yidhi wallaahi inaan wax xoolaa aanan lahayn xanida wuxuu ku dembaabayaa bikulli nawcin nooc kastoo xoolaa weyn qallahaba yaraade xataa hawba badanihi garan hadduu markaa haysuga ugu jiro waa ku dembaabaya waa lisidqi ismilmaali calayh magac xoolanimaa ku ruboobaya wa mudabbarin addoon cidqigiisana dibdhigayuu yidhi intaa haddaad keento mar idaa mitu fa anta xorun markaa dhinto xor baa tahay hadduu kaa leeyana wuu ku dembaabi leanna wuu iibin karaa wa mucallaqin cidqu bisifatin addoonuu yidhi haddaad waxaa samaysa xor baato cidqigiisii sifa lagu xidhay hadduu leeyahayna wuu ku dembaabi wamaa wasaa bihi wuxuu dardaarmay hadduu markaa wax lahaayo wixiina dardaarmo cid u dardaarmay ilaa dardaaran dhibashada dabadiiunbay markaa fulaysee kaana wuu ku dembaabi ayana wa daynin xaalin dayn wakhtigeedii joogo oo uu cid ku leeyahay walow caydhba ha aada cidduu ku leeyahay taana wuu ku dembaabayaa taana wuu ku dembaabay wakadaa xaalin markaa wakhtigeedii joogo wakadaa mu'ajarun dayn mu'ajara hadduu leeyahayna wuu ku dembabay fil asax haddaan qabanno le'anna waa wax u sugan waa xoolo u sugan uu leeyahay wuu ka dayn karaa wax kaluu ka qaadan karaa sakaa ka waajibaysa xoola waa leeyahay laa mukaataban fil asaxi addoon hadduu kitaabiye leeyahay kitaaba saxiixa kuba dembaabaya filasaxi haddaan qabanno markaa asaxaa hore wakadaa mu'ajarun filasaxi wuxuu leeyahay ku dembaabi maayo baaqiyaashiisaan macluum ahayn oo shaki lagu dembaajisin maayo mar haddaanu xaallo ahayn laa mukaataban filasaxina mayo waxay leeyihiin dee mukaatabkii wax milkigiisa ka baxay oo kale uu ka dhigan yahi oo waa addoonkaa tasarufaya aaniga asaxa korjeega wuxuu leeya may waa ku dembaabayaayo liannahu cabdun maa baqiya calayhi dirhamun siduu xadiidkii ahaa almukaatabu cabdun maa baqiya calayhi dirhamun inta shilin lagu leeyahay waa addoon ow layadribannahu inuu garaaci buu ku dhaartay falbiru fulinta markaa dhaartu falbiru bimaa shay ayuu ku xasili yusamaa darban laydha walaa yushtaradu iilaamun xanuunjin ayada lama shardiyo ilaa an yaquuna darban shadiidan inuu yidhaahdo mooyaane walaysa wadcu sawtin ulla jeeda la duliga calayhi wa cadun qaniyo wa khanqu siririn wa nadfu shacarin iyo tinka tifidii darban ma ahaanin qiila waxaa la walaa ladmun irbaaxiyo wagsun ayaguna ma aha aw layadribanahum mi'ata sawdin inuu ku dhufan doono ow khashabatin ayuu ku dhaartay fashadda mi'atan buu isku adkeeyey isku xidhay wadarabahu bihaa wuu ku dhuftay darbatan ow bicidkaanin laan timireed oo calayhi mi'atu shimraakhin boqol markaa laamihii yaryaraa yare barra dhaartaa waa fuliyey waase in calima hadduu ogaado isaabata alkulli dhammaan inay ku wada dhaceen ow taraakama bacdun badh inuu dul fuulay calaa bacdin barhka kaleo fa wasalahu uu gaadhay dabeed alamulkulli dhammaan xanuunkeedii inuu wada gaadhay qultu waxaa nawowi haddaanay walow shaka fii isaabati aljamiici hadduu ka shakayna barra cala annasi inay dhaartiisii waa fuliyey wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu ow layadribannahum xalafa layadribannahum wuxuu ku dhaartay wallaahi inaan ninkaa garaacaa falbiru dhaartaa fulinteedu hadda macnaha birigan iminka wanaag maaha ma noqonayo garaacaasi waa wanaag iyo bir iyo sabafal ma noqonayso dhaartii wuxuu ku fulinaya ayuu kafaaro kaga baxsanayaan weeye iyadoo hadda garaacani xaaraan ka yahay oo dee inuu qof markaa garaacaan waxba ku lahaynin falbiru markaa dhaartaa u baarinimo samaynteeda iyo dhaartiisa fulinteedu wuxuu ku xasilayaa bimaa yusamaa darban wax garaac la yidhaahdo wuxuu ku dhufto walaa yushtaradu ilaamun inuu xanuunjiyo lama shardiyo maxaa yeelay mar hadduu wax ku dhufto yaanu xanuunsaninbe magacii yani dhufasha waa xasishay ilaa an yaquuna darban shadiidan wallaahi la adribanna fulaanan darban shadiidan hadduu yidhaahdo garaac daran baan garaaci doonaa te waynu xanuunsadaa markaasuu dhaartiisi fuliyay hadduu xanuunsan waayo dhaartii waa jebiyo kafaaradii baa lagu yeelanayaa wey walaysa ma aha nin wadcu sawtin calayhi hadduu markaa jeedalkii un saa u dul saaro ninkuu yihi wallaahi inaanan garaacaynin buu jeedalkiisii saa u dul saaray wa cadun baa qaniino ilkaha ayuu markaa ku qabtay wa khanqun iyo siririnoo halkaa cunahla ayuu ku dhegay wa khaniqun iyo siririn wa khanq siririn ayuu sameeyey wa nadfu shacarin timi buu ka timey darban intaasoo dhabi darbi iyo garaac noqon mayso oo kii markaa yidhi wallaahi hebel baan garaaci doonaa waxyaalaha hadduu sameeyey baarri kuma samaynin dhaartii wuu jebiyey weynaya macnaheedu qiila waxaa dhi walaa ladma waksun ladmigu waa dhirbaaxadii gacantoo furan saa loogu dhirbaaco wagsiguna waa gacantoo duuban kudhufashadii waa feedhkii labadaasina maaha baa la yidhi garaac midkooda darbin oo asal laakiin waa lagu magacaabaya laadkii baa isaguna la mida ow layadribanna wuxuu ku dhaartay inuu ku garaaci doono ku garaaci doono mi'ata sawtin boqol jeedal ow khashabatin ama boqol looxba ku garaaci buuhi fashadda mi'atan boqol buu isku xidhay wa darabahu bihaa dabeedna wuu ku dhuftay boqolkii jeedal ama boqolkii looxoo isku xidhan darbatan kudhufasho ayuu ku dhuftay wadaraba bihaa darbatan bar buu ku dhuftay ow bicifkaalin ifyaalku waa laantan timirta ee had iyo goor aanin laamaa badanna lehe wax lagu xaadho misala masaajidya meelaha sukula lagu xaadho bicidkaanin calayhi korigiisa ee mi'atu shimraakhin boqol laamood oo yaryar leh ayuu saa uga websiiyey barra dhaartiisii wuu fuliyey barra dhaartiisii wuu fuliyey in calima hadduu ogaado weeye isaabata alkulli dhammaan inay wada asiibeen ow ama taraakaba bacdun badhu fulay calaa bacdin barhkii kale inay istul fushayoo fa wasalahu uu gaadhay alamulkulli dhammaan xanuunkeedii uu gaadhay hadduu markaa istul fulo xanuunkii dhammaan wada gaadhayna dhaartiisii wuu fuliyey oo kuma dembaabin oo dhakafaaro laguma leh qultu waxaa li nawowi haddaanay walow shaka hadduu ka shakiyo fii isaabati aljamiici dhammaan inay wada asiibeen barra cala annasi dhaartiisii wuu fuliyo baarinimo ayuu sameeyey wallahu aclam daahirka un baan ku camal falaynaayo waa inay markaa asiibiddaasumaa markaa asala inay asiibeen aw layadribannahu aw layadribannahu wuxuu ku dhaartay inuu garaaci doono mi'ata maratin boqol jeer lam yabarra bi haadaa kaa ku baarri noqon maayo ow layadribannahu mi'ata mara boqol jeer inuu ku dhufan doono ayuu ku dhaartay lam yabarra bi haadaa kaa dee boqol xadhig oo qori oo isku xidhan ama laantaa dhaarti kuma furani ee waxaa la doonayaa boqol kala baxsan baa la doonayaa ilaa mi'ata maratin buu leeyahy waa inay markaa kala baxsan tahay lam yabarra bi haadaa kaa ku baarinimo samayn maayo oo waa inay markaa tirada darabaadka ayaa leh markaa waa inuu boqol kala baxsan oo ku dhuftaa ow laa ufaariquhu wallahu aclam